Barter in Washington, wishing you will have a great weekend.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimce saddex iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka laba kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban ee xumiyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn aan idinkaga hayno khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu xalay ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobey uga socda magaalada new york
waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallawno in ka badan labaatan sano oo colaad ba'an abaaro macluul iyo horumar la'aan ah una gudubno waa cusub oo xasulooni horumar iyo barwaaqo ah
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khamiistii shalay khudbad ka jeediyey shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobey waxaana uu dunida u sheegay in soomaaliya ay wajahayso abaar iyo macluul halis ah madaxweynaha ayaa ugu baaqay ganacsada soomaaliyeed iyo qurba joogta inay la shaqeeyaan dowladda si looga hortago macluul laga yaabo inay dhacdo dowladaha iyo ururada bahwadaagta la ah soomaaliya ayuu sidoo kale ugu baaqay inay u dhaga raariciyaan baaqa dowladda ee ah in gargaar lala soo gaaro dadka ay sameeyeen abaaraha ku dhuftay soomaaliya maruu ka hadlayay dhanka amniga ayuu madaxweyne xasan sheekh sheegay in dowladdiisa ay la dagaalamayso ururada argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish warkan oo faahfaahsan iyo falanqayn la socoto goordhow ayaad maqli doontaan afar gobol oo ku yaala deegaanada ay hadda maamulaan maleeshiyaadka daacadda u ah ruushka ayaa lagu wadaa in jimcada maanta ah laga qabto afti dadweyne oo ay ugu biirayaan ruushka tallaabadan oo ay cambaareeyeen dowladaha reer galbeedka ayaa loo arkaa mid sii carqaladaynaysa colaadda ka dhex aloosan dalalka dariska ah ee ukrein iyo ruushka gobolada aftida laga qabanayo ayaa kala ah lohanski donetski kherson iyo zaborojiya codbixinta ayaana bilaabanaysa jimcada maanta ah waxaana ay socon doontaa ilaa iyo jimcada dhegeystayaal warkeenii dunida waa nageynta ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidkii khudbad ka horjeediyey madaxda ka qaybgelaysa shirweynaha sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobey ee ka socda magaalada new york madaxweyne xasan sheekh ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaarta ka jirta soomaaliya isbedelka cimilada xanuunka covid sagaal iyo toban dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo qodobo kale wariyaha v o eda jacfar kuukaayo oo nooga soo waramaya shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee new york ayaa warbixintan noo soo diray
madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku bilaabay ka sheekaynta dhibaatooyinka ay xilligan dunidu wadaagto sida covid-ka iyo isbedelka cimilada waxa uu beesha caalamka uga mahadnaqay tallaalka xanuunka safmarka laakiin waxa uu xusay in dalalka horu maray ay markiiba dadkooda siiyeen tallaalka islamarkaana aan si siman loo qaybin soomaaliya waxa ay soo martay soddon sano oo dowlad la-aan iyo dowlado taag darana iyada oo taa laga ambaqaadayana madaxweynuhu waxa uu xusay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii horumar loo samayn lahaa
waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallawno in ka badan labaatan sano oo colaad ba'an abaaro macluul iyo horumar la'aan ah una gudubno waa cusub oo xasilooni horumar iyo barwaaqo ah
madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga faallooday xasaradaha saddex geesoodka ah ee soomaaliya ka ogan abaarta ayuu sheegay in si maalinle ah ay u galaafato nolosha dad badan oo shacabka soomaaliyeed ka tirsan
dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah abaarta gobolka ka jirta taasi oo si toos ah khatar ugu haysa nolosha qaybta bulshada soomaaliyeed ugu nugul
sida uu ku warramayo cabdiraxmaan cabdishakuur fadhiga toddoba-iyo toddobaatanaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee uu madaxweyne xasan sheekh ka qaybgelayay waxaa barbar socday dadaallo xoogan oo isdhinac yaalla oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha lafahaantiisa iyo ergeygiisa arrimaha gargaarka u qaabilsan oo isaguna madax dowladeed iyo kuwa hay-adaha gargaarka bixiyaba isugu jira kulama la qaadanayay
waxalaali wixii dadaal la bixi kara dowladda madaxweynaha anigoo ergiisa gaarka kulli waa bixinay dowladaha qaar yabooh iyo deeq ayay ballan qaadeen ay bixiyeen dowladda maraykanka u weyn waa u mahad celinaynaa dowlado kale sida ingiriiska qatar iyo dowlado kale talyaaniga ayagana wax ku deeqeen waa jiraan kuwo kalena deeqahoodii inay kordhin doonaan markaa u warbixinay caasimadooda ku noqonayaan ay noo sheegeen marka rajada waa fiican tahay laakiin weli jaalabjiskii aada u weyn yahay weli waa jiraa aada u jiraa
soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkii shanaad oo roob la-aana arrintaasina waxaa ka dhashay abaar qarka u saaran inay macluul isku beddesho maalin walba dad caruur iyo waayeel u badan ayaa gaajo ugu geeriyooda soomaaliya musiibadaas oo dhanna waxaa loo aanaynayaa isbeddelka cimilada oo ay aadanuhu gacmahooda ku kasbadeen
markii ugu horreysay waxa aan dhisnay wasaarad cusub oo deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaabilsan soomaaliya waxa ay sanad walba u dhaxaysaa fatahaado iyo abaaro ay sabab u tahay isbeddelka cimilada iyo kaabayaasha dhaqaale oo liita
wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ka go-an in si hagaar la-aana ay ula dagaalanto wax allaale iyo wixii keeni kara in isbeddelka cimiladu uu ka sii daro sidaasi waxaa v o a u sheegtay wasiirka wasaaraddaasi oo xustay in afar sano kadib ay higsanayaan in qayb badan oo ka mida dhirtii la nabaad guuriyey ay dib u soo celiyaan
isbeddelka cimilada waxa aada u muhiimsan waa dalkii hadda dhibaatada ka taagan waaye dhibaatada keliya ma ahan amniga dalka waxaa dhibaato kale maad ku haysa waxay tahay arrimaha isbeddelka cimilada oo fataxaadka iyo roob la-aanta iyo iyo iyo iyo dhirta la jaraayo waxaana muhiimadda maanta shirkan halka u imaana waxay tahay new york sababta waxay tahay inaan gaarsiino dhibaatada maanta soomaalida ku hayso soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada
xasan sheekh maxamuud waxa uu dul istaagay dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo kuwa dalalka dariska waxa uu falalka ay ku kacaan ku tilmaamay kuwa hagardaamo ah oo diinta suuban ee islaamka ka fog
kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qarxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen waxa ay gubeen baabuur raashin sida waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaadhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba-an ee maanta dalkeenna ka jirta tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin
todobaadyadii ugu dambeeyey waxaa al-shabaab lagala wareegay dhul baaxad leh oo intiisa badan ku yaala gobolka hiiraan howlgallada waxaa wada ciidamada dowladda iyo dableyda beelaha tallaabadaas ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay mid iyaga oo dowladdii ah dhiirigelin u noqonaysa
isku soo wada duubo dadka soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in al-shabaab laga adkaan karo waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas uu madaxweynuhu ka sheekeeyey ayuu xusay inaanay hal dowlad oo keliya awood u lahayn inay meesha ka saarto isaga oo madaxda dunidana ku booriyey in ay meel uga soo wada jeestaan
soomaaliya waxaan leennahay xigmad dhahaysa far kaliya fool ma dhaqdo haddii aan si daacad ah oo wada jir ah u wada shaqayno innagoo dowlado wada socdo ah caqabad ma jirayso si kasta oo ay u weyn tahay waa laga gudbi karaa
arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu sidoo kale hadalkiisa qayb muhiima ka siiyey isaga oo baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta dunidaba uga mahadnaqay taageerada dhaqaale ee ay soomaaliya siiyaan fursad weyn ayay u ahayd madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu madaxda dunida ka hor sheego mashaakilka iyo caqabadaha ay soomaaliya wajahayso islamarkaana uu dalbado taageerada caalamka ee ku aadan sidii xukuumaddiisu ay uga tallaabi lahayd caqabadahaasi ku horgudban jacfar kuukaay v o a xarunta qaramada midoobay new york
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada new york haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga ogaano nuxurka khudbadii madaxweyne xasan sheekh uu xalay ka jeediyey magaalada new york ayaa qadka telefoonka ku wareystay xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana marka hore weydiiyey wixii oga baxay khudbadda madaxweynaha
runtii waxay ahayd khudbad taariikhi ah oo meelo badan taabanaysay lana jaan qaadi karta caalamka maanta meesha uu marayo ha noqoto global warming ha noqoto abaarahan isdabajooga caalamkana laga ogyahay soomaaliyana dhib weyn ku haysa ha noqoto la dagaalanka argixisada iyo iyo amniga iyo amni darrida caalamka ka jirta maanta iyo sidii lasaga kaashan lahaa marka dagaal wuxuu ahaa runtii khudbad meelo badan taabanaysay iyaga oo taariikhi ah waktigii loo baahnaana aad u malaysaa inay ku timid oo aad u malaysa inuu runtii aad u soo diyaar garoobay si uu caalamka waxa maanta yaalla ogala hadlo
wuxuu ka hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada marka fariin noocee ah ayuu caalamka u diray
runtii fariintu waxay ahayd ugu muhiimsan hadda aan isleeyahay saddex qodob baan u kala qaadaya mid waxay ahayd guulaha laga gaaray la dagaalanka argixisada weliba ayaamihii ugu dambeeyey kacdoonkii shacabka iyo bulshooyinkii ay dhibka ku hayeen oo kacay iyo dowladdu garab ay ka heleen oo taasna noqotay in bush weyn la sameeyo aada loo riixo aysan joogsanaynin ilaa laga guulgaaro midda ugu midda kale oo fariinta kale uu diray waxay ahayd in caalamku ay dareenkoodana ay si fiican u gasho in aysan argixisadu ahayn group oo hal meel keliya lagala dagaalami karo ee ay tahay meel in laisugu tago ay ay maxaan ku daa habboon tahay runtiina una uga mahad celiyey inta hadda soo garabkooda soo istaagtay dowladda soomaaliya inta dhimanna kolley waxaan filayaa fariintu way gaartay inay garab istaagaan dhibaatadu ay sii balaarata laga cabsanaya haddii dagaalkan daacish iyo iyo iyo argixisada al-shabaab ay kula jirto dowladda soomaaliya ay sii socdaan laakiin waxay u badan tahay dowladda suu sheegay inay ka go-an tahay inay markan ay tahay waqtigii ay dhammaystiri lahaayeen qoladan xagdhaxaan ku dha argixisada ee soomaaliya ka dagaal gasha sida daacish iyo al-shabaab
waxyaabihii muhiimka ahaa ee madaxweynaha uu kusoo hadal qaaday khudbadiisa waxaa ka mid ahaa abaarta ka jirta soomaaliya oo la sheegayo inay macluul isu bedeli karto mar dhow haddii aan wax laga qabanin marka codsigii madaxweynaha ma isleedahay wuu soo jiidan doonaa dareenka deeqbixiyayaasha
runtii waxaan filayaa inay runtii fariintiisu ay gaadhay daafaha caalamka iyo madaxdii goobta ku sugnayd gebi ahaan inay u qaadan kareen inay sansiir uu ka yahay ama uu ka yahay dhab ka tahay ficilada uu hadda isticmaalay oo ahayd kaba soo qaada wuxuu meeshan gelaya ama soo qaaday oo tusaale ahaan uu soo qaatay maalinkii la doortay in isla wiigaasba uu ku dhawaaqay nin ama qof mas-uul ah inuu noqdo ergeyga u qaabilsan arrimaha humanitarianka soomaaliya iyo la dagaalanka arrimahan faaminka iyo maxaan ku dhahaa abaaraha soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa sidii tension loo abuuri lahaa sidii maxaan ku dhahaa caalamka loo gaarsiin lahaa xanuunkan marka waxay ila tahay taas iyo weliba dhiirigelinta uu dhiirigeliya soomaaliya maanta si ay ugu heegan tahay inay arrintaaysan ay dhayalsanin balse ay labalaabto efortiga iyo xooggii ay wadda ay hooshan gelinaysay waxay ila tahay taasna caalamka inay garab ka siinayaan way u muuqatay wayna caddahay waayo ninka mas-uulka ugu sarreeyo soomaaliya ee arrimahan abaaraha oo ahaa mudane cabdiraxmaan cabdishukuur oo ergeyga khaaska ahna untu joogay oo laas maalmihii lasoo dhaafay miitina muhiimna uu ka galaya marka waxay ila tahay do caalamka inuu attention gooni ah uu siin doono soomaaliya arrimahan ku saabsan waxaana filayaa inay fahmeen wuxuu qaada madaxweynaha
madaxweynaha wuxuu xafiiska tegey markii labaad taasoo ka dhigan inuu shaqadan horey usoo maray marka intay la eg tahay ayaad isleedahay fursadda isaga iyo dowladdiisa ay hadda u haystaan inay dalka al-shabaab ka saaraan
runtii waa dareemi kartaa sanadihii uu madaxweynaha ahaa afartii sane hore waad og tahay gobollo badan baa jirtay oo asaga sabab uu u ahaa leadershipkiisi iyo hogaankiisii inuu ka xoreeyo qolada maxaan ku dhahay xagjirka inuu wadanka gobollo badan oo ay haysteen markaas markuu asaga qabsanayay inuu runtii ka xoreeyo laakiin haddaa fiiriso haddana waktiga oo koobnaa afar sano ah iyo waxa ku hareereysnaa oo aada u badneed labadii sano ugu horreysay waxay uga dhammaanto waa la socotaa maamuladii sida jubbaland oo kale labadii sano dambena waxaa qaatay dhammaystirkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadiisi loo dhammaystiri lahaa waayo markuu asaga qabsanaya waxaa jiray oo keliya puntland oo dhammaystirneed kana horreysay iyo jubbaland oo curdun ah welina buuq uu ka jiro waxaa marka gadi kadib intuu meesha joogay uu sameeyey saddexdii gobol oo kale marka waa dareemaysaa culeyska noocaasa nin haystay inuusan haddana midan dagaalkan uusan ku aagwadi karin marka hadda waxaad u malaysaa alxamdulilah maamul goboleedyadu waa degan yihiin waa dhisan yihiin waxa dhiman oo la dhamaystirayo waa constitutionki iyo iyadoo la iskaashanaya lawada kaashanaya in macnaha arrimaha la qabto laakiin middan waxaad u malaysaa hadda inuu uga gacan furfuran yahay oogana wakti badan yahay waktigii hore waxaana filayaa inay hadalkiisii iyo ficilkiisi hadda isleeyihiin marka waxay ila tahay isbedel weyn oo aan rajaynayno qoladan ummadda nafta u keentay oo labadii gobol ugu qaalisanaa wadanka iyo gobollo badan bay haystaan laakiin labadii webi ee soomaaliya kheyraadkooda dhan ku xirnaa weliba waktigan abaaraha aada loogu baahi qabay yay gacanta ku hayaan marka waxaan filayaa hadda inuu ka duwanaanaya inuu ka duwan yahay waktigii hore xaashi sidee loo malaynayaa in dunida ay uga falcelin doonto codsiga iyo fariinta madaxweynaha waxaan filayaa boqol kiiba boqol inuu garab istaag badan uu helayo falcelin wanaagsan oo bostifna ay ka iman doonto haddaad fiiriso waxyaabaha uu la yimid iyo qodobadii uu taabtay iyo weliba ficiladii uu sameeyey intuu meesha haysto ay ka mid ahayd in xafiis bey-adda la abuuro oo wasaarad dhan la abuuro oo ku saabsan maxaan ku dhahaa la dagaalanka global warminka in la abuuro wasaarad ergey khaasa loo magacaabo la dagaalanka abaaraha iyo maxaan ku dhahaa baahidan sii ziyaadaysa iyo food securityga la dagaalankiisi marka waxay ila tahay caalamka iyo securityga siduu hadda oo idaacada uga tahay shabaab si loola dagaali lahaa waxay ila tahay marka caalamka inay soo dhaweynayaan hadalkiisii ay fahmeen aan rajaynayana respon wanaagsan ama ama ama maxaan ku dhahaa inuu kala u kala kulmi doono insha allah caalamka sida ugu soo gurban lahayn soomaaliya garabna ay u siin lahaayeen sida saxa ay soomaaliya doonayso
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo qadka telefoonka iigu warramayey isagoo ku sugan gobolka minnesota dhowaan waxaa magaalada jigjiga looga dhawaaqay qabanqaabada shirweynaha looga tashanayo aayaha iyo mabaadi'da guud ee isku raacsan yihiin bulshada soomaalida ee ku nool dhulka dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ururka olnf ayaa toddobaadkan qaadacay shirka sidoo kale waxaa kasoo baxaya baaqi ka imaanaya xisbiyada siyaasadda oo dalbanaya in shirka dib loo dhigo ilaa laga saxayo qaladaad ay sheegeen inay jiraan xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga mucaaradka ee xorriyadda iyo sinnaanta wariyaha v o eda ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa arrimahaasi ka wareystay ibraahim maxamed xuseen oo ah guddoomiyaha xisbiga sinaanta iyo cadaaladda laantiisa jigjiga
horta shirkan iyo taariikhdiisa labiyo toban bilood buu soo socday oo guddi qabanqaabo oo bulshada oo dhan ka kooban anaga axzaabta siyaasadda iyo bulshada baan ku jirnay baa soo socday afar iyo labaatanka bishan baa lagu dhawaaqay inuu qabsoomo september kadib waxaa soo baxay cillado la dhihi karo habsami u socodka ama broseska farsamo yaa waxaa ka soo baxeen umuuro siyaasa calaaqada leh oo axzaabta siyaasiga ku saabsan taas oo ah axzaabtii sharciyeysnayd in dad aan sharci haysanin oo axzaabta kamida laga dhigo dad axzaabtafelaya inay shirki kasoo qayb galaan bointigaas weeye bointiga uu ka dhacay isfahanwaaw oo anuu hadda xisbi matalaya sharciga oo guddoomiye ah yaa qof kale oo xisbiga ah oo xisbiga si loo saameeyeyba ka baxay yaa waxaa laleeyahay kana waa feed kana waa feed marka arrinta noocaas oo kale ah oo labada xisbi ee deegaanka mucaaradka aba haysata yaa la yidhi shirkii hala keeno hawshaa marka buuq ka dhacay hawshaa buuq ka dhacay darteed yaa yaa keentay in la isla fahmi waayo broseska tiina hadda waxaan isleenahay waxna waa la xaliyey waxa kalena waxaan isleenahay waxaan soo jeedina in shirka dib loo dhigo si loo xaliyo hawshaas waa tahay waxaad sheegtay in ay markaasi waxyaaba aad ka weydiitan tihiin ay jiraan marka guddiga ma u gudbiseen si xal looga gaaro ma iska aragteen si looga wada hadlo ha gudbi waanu gudbinay wuuna ka garaabay waxna wuu soo xaliyey waxna waa laaban yihiin annagu markaa waxaan ugu darnay sida waxaa laaban loo xaliyo in shirka waktigiisa dib loo dhigo maxaa yeelay ishugu waa issue aasaasi waa shirkan inuu guulaysto waana issue siyaasi ah waxaan keenay brodowsoo dhahaya garabyada siyaasaddu inay kulmaan oo iyadu si goonaanta marka hore usoo fadhiistaan isla soo bisleeyaan maadaama oo dhibka meesha ka jiraa uunan ahayn shirka laftiisa ee uu yahay axzaabta siyaasadda ee kasoo qaybgelaya waxa ay isku hayaan iyo iyo iyo maxaa yahayday dowladda oo qayb ka ah barnaamijkaas marka hadday isla soo xaliyaan siyaasiyiinta mushkiladaas qoladan qabanqaabada iyo shirkooyo waa wax aada u sahlan weeye haddana waxbay xaliyeen wixii kalena waxay dhaheen dagaal buaalina insha allah waa tahay shirkan muddo dheer buu soo socday qabanqaabadiisa haddana waxaa ka dhiman maalmo kooban idinkuna waxaad ku dhawaaqdeen in shirkan dib loo dhigo marka ma is leedahay in codsigiina ay tixgelin doonaan guddiga qabanqaabada oo dib loo dhigi doono hadda waan soo gudbinay go-aanka guddiga qabanqaabada iska leh annagu saasaan jecelnahay ugu dambeyntii haddii qorshahan aad soo gudbiseen ee ah in wax la soxo oo shirka dib loo dhigo ay suuroobi weydo muxuu yahay mawqifkiina ku aadan in aad shirkaasi ka qaybgelaysaan iyo in kale dabcan annaga hadda brobosal baan gudbinay brosalkaas jawaabta ay kasoo bixiyaan guddiga qabanqaabada yaan ku go-aan qaadan doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa ibraahim maxamed xuseen oo ka mida mid ka mid a xisbiyada mucaaradka ee ka jira deegaanka soomaalida ethoobiya wuxuu u waramayay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
weerarkii ugu dambeeyey ee ciidamada israa'iil ku qaadeen gacanka qasa maroko oo ka mida dalalka xidhiidhka dowladda israa'iil qoraal miiqaamkiisa hooseeye ayay ku sheegeen inay aada uga xun yihiin xaaladda gacanka oo ka sii daraysa barnaamijkeenna amuuraha islaamka dhegeystayaal haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu ku eegaynaa dalalkii xidhiidhka duulamaasiyadeed la yeeshay israa'iil ee muslimiinta ahaa saameynta ay ku yeelanayso xaaladda falastiin qoraalka ay marocco ka soo saartay weerarkaas waxa uu la mid ahaa qoraaladii ay soo saareen wadamada reer galbeedka oo mar kasta oo ay iska hor yimaadaan labada dhinac ay ku sheegaan in xaaladda la dejiya xataa iyada oo labada dhinac awoodda milatariga aanay sinayn wadamada sacuudiga kuweyt iyo algeria dhammaantood waxay cambaareeyeen duqeyntii israa'iil ee gacanka qasa waagaasi dadka ka faallooda dadaalka ay israa'iil ugu jirto xidhiidhada diblomaasiyadeed ee ay la samaysatay dalalka carabta ayaa sheegay inay marocco ku dhici weyday inay si adag u cambaarayso saaxiibkooda cusub oo horena xidhiir wanaagsan ay la lahaayeen heshiis ay marocco iyo israa'iil galeen sanadkii labada kun iyo labaatankii oo uu garwadeenka ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump boqortooyada morocco ilaa iyo waagaasi si dabacsan ayay ula shaqaysaa israa'iil gaar ahaana arrimaha ammaanka haddaba heshiisyadan diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee ay wadamada carabtu la galeen israa'iil saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dadaalka qadiyadda falastiin su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caaliin oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland xiriirkan wanaagsanaaday ee dalalka carabta dalal ka mid ah sida imaaraadka ama suudaan ama baxrayn ama cumaan ama morocco iyo markii hore masar iyo jordan xiriir fiican lahayd wax dadaal ah oo qadiyaddii reer falastiin ay ka qayb qaateen ma jirto oo ahaa heshiiskii oslo accord oo la saxeexay in ay dadka reer falastiin helaan dal ay leeyihiin in qaxootigooda degan jordan in qaxootigooda degan libnaan in qaxootigooda degan tunis in qaxootigooda adduunka ku kala daadsan dib loogu socoyo dalkoodii oo dalkoodii helaan marka hadda waxaad moodaa xiriirka wanaagsanaaday ee dalalka carabta ee israa'iil inuu ku kooban yahay mid dhaqaale iyo mid tekhnoloji iyo mid siyaasadeed wax horumar ah oo uu ka sameeyey dhinacii ahayd dadka reer carbeed ee reer falastiin in loo doodo oo xuquuqda loo soo waxa weeye habeen walba waa la ciqaabaa waa la duqeeyaa saraakiishooda la xirxiraa suxufiyiintooda la dilaa waxaad moodaaba inaanay madaxda carabtu ay iska ilaaween muqadiyadii reer falastiin oo uu ka mid ahaa qodobada jaamacadda carabtu ee ku dhisnayd boqortooyada morocco waxaa ka dhaca dibadbaxyo lagu taageero qadiyadda falastiin kumana cusba mudaharaadadaas waxay ka dhacaan dhammaanba dunida muslimka laakiin xeeldheerayaasha siyaasadda dalalka carabta ayaa qaarkood aaminsanaayeen in wadamadaas xidhiirka diblomaasiyadeed la samaysta israa'iil inay ka qaataan door weyn sidii xal loogu heli lahaa colaadda muddada dheer soo jirtay ee labadaasi dhinac iyo isballaarinta dhulka falastiina ay israa'iil kusii durkayso bal inuu sidaasi qabo ayaan weydiiyey mar kale maxamed caalim colaadda muddada dheer jirtay ee ka dhexaysay ama ha noqoto dalaalka carabta lixdameeyadii toddobaatameyadii dalalka israa'iil dariska la'a sida syria libnaan masar ama ha noqoto shacabka reer falastiin iyo colaadda reer israa'iil kala dhexaysa ee dalkoodii laga qaxiyey ee qaxootiga caalamka laga dhigay Ee, heshiiskan abraham waxaa la islahaa qayb badan buu ka qaadan doonaa wuxuu difaaci doonaa xuquuqdii heshiiskii kan david ee maraykanku kasoo shaqeeyey heshiiskii ee- ee norway ka shaqeysay ee oslo accord marka eh, waxaa la islahaa dalka imaaraadka iyo cumaan iyo baxrain iyo jordan iyo masar iyo eh, colaadan fogaatay ee reer falastiin israa'iil waa layska soo dhowaan doonaa oo dalka mm, reer wasaarayaasha israa'iil waxaa laga dhammayn doonaa inay aada isugu soo dhowaadaan gaar ahaan reer wasaaraha cusub ee yared labed Ee, hadda waxaad moodaa in in mataa abraham accord inuu qadiyadaas aanu waxba aanu kasoo saarin dalalka carabtuna ay ku ekaadeen ganacsigoodii technologigoodii ee, mataqaanaa sky spaceka in diyaaradaha reer israa'iil loo furo dalxiisayaasha reer israa'iil loo furo qudaarta reer israa'iil lasoo qaato technology israa'iil laga soo iibsado bangiyada laysku furo dalalka carabta ee hadda heshiiska lala israa'iil ee abraham accord ee saxiixay marka ee, colaaddii murugtay ee u dhexaysay shacabka reer falastiin iyo shacabka reer israa'iil waxna loogama faa'iidin ama dalalka carbeed ee jaacadda carabta ee hadda heshiiska lala israa'iil waxna ogamay faa'iidin labadii sane ugu dambeeyey ee uu socday abrahan dadka qaar ayaa aaminsan inaanay morocco saameyn weyn oo la taaban karo ku lahayn gobolka iyo gaar ahaan qadiyadda falastiin marka la barbar dhigo masar oo weerarkii ugu dambeeyey ee qase ka shaqaysay xabad joojin iyada oo qatar ka helaysa gacan weyn intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawur ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale ismaqlayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
inkastoon salogiisa dooqisan yaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye inkastoon salogiisa dooqisan yaday haatan urda seexa la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo saada shaaxigi doonta xilligeenu samaadiyo saada shaaxigi doonta badadkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya baradkiisidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa araggaa ku sugmoo inuu caashiq heestaasi ay ku wada luuqeeyaan nimcan hilaac iyo xamdi kuwiin ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
naftan waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan sidii oy sabitaan sabalaa ku wadaan badadkii sidii waa